رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو تقد الراوي منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانوا ورده جماهير النقاد للجهل بالساقد في الإسناد وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفسر والشافعي بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص إلا بنقص لفظ بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay bal furuucdii uu marfuucii iyo mawquufkii iyo waa kaynu hore u soo maray uu raaciyey oo bal umuuro kolay dee labadaba calaaqa la leh furuucduna toddoba ayay ahayd kolay ilaa lix farci waynu soo marro waa umuuro daahir ahaan iyagu mawquuf ah ama dee lafdigii dee markaa mawquufa laakiin marka xukumka ama macnaha la eego macno rafci ay culimmadu siiyeen ama ay uga xukumeen bal barhkoodna khilaafyaha kuwa sugnaadeen intaasaan soo haynayba kaa furuucdii badankeedii adugu waan soo aragnay waxa weeyaan shan farac baan soo aragnay markaa laba faracun baaba dambeeyey kuwii baanu halkan inoogaba sheegaya wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa wixii atayima ayimi can saaxibin saxaabi xaggii kaba yimi oo macnaa saxaabigiibaa ku qowlay oo ku hadlo waa hadalkiisii ama ficilkiiba bixaysu meelo laa yuqaalu aan la odhanahayn waxaas ra'yan waa min jihati ra'y xag ijtihaad aan lagu odhanayno waxani marka la eego qowlkani waxdee ruuxu inuu tawqiif iyo cilmi meel kale uu ka qaatay uu leeyay mooyaane isaga ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa un intuu ku ogaado uu markaasaa ku odhan kara aan ahayn xukmuhu kaa noociisu kaa yahay alrafcu macna waa dee koryeel la koryeelayo kaasi waa marfuuc inuu yahay calaa maa qaala si uu yidhi fi lmaxsuuli kitaabka maxsuul la yidhaaho ee usuulka ah sheekhilaha siuu kuba yidhi weeye wadaalika kaasna waxaa weeye misaalaha naxwu man ataa xadiidkii ahaa waxa weeyaan man ataa saaxiran aw caraafan faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam oo ibnu mascuud ay dee aimo kala duwani ka wariyeen kollay sanadadiisuna ay ku wariyeenna dee mawquufaan lafdigiisu ha ahaadee sanado sasax mundir iyo keyrkiiba sheegaan xoog la weeye haddaba xadiidkaasba weeye falxaakimu xaakim asbata uu sugay alrafca rafci buu u sugaya inuu yahay marfuuc lihadaa xadiiskan iyo kuwo kaleo uu raaciyey oo isaga la mid ahaa marka la eego xagga waxaa bal markaa la mid ahaa imika halkan faracii lixaad buu sheekhu raximahu llahu tacaala inooguba sheegay faraca lixaadna waxa weeye bal saxaabi asxaabtii rasuulka ka midi haddii uu yidhaaho kuba hadla ama uu dee ku qawlo waxaan marka la eego ruuxu inuu cilmi dee uu u leeyahay oo weliba dee meel kale uu ka qaatay iyo tawqiif mooyaane aan ijtihaaduun lagu ogaan karin uu taa uu kuba qawlo rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aanu uba tiirin dee say kuba qaydaanna halka nin dee kutubtii hore macrifo u lahaa oo waxyaalaha hore intuu yaqaanay bal markaas ama iyaga ka qaadan jiray dadkii ehelkeeda ahaa waxan uu sheegayna markaa loo tiiriyo dee inuu xaggaa kale uu bal cilmi kale uu kala yimi ay tahay ana arrintu aanay ahayn marka laftigiisu mawquufaba ahaadee xukunkiisii marfuuc baa laga dhigaya matalan saxaabiga hadduu wax hore oo tegay oo bad-al khaliiqo iyo umuuraha kuba tacalluqsan uu kaba waramayo hadduu sawaab mucayana maaha sawaab guudun taa dee shareecadii baa camalkii khayrkaa inuu ajri leeya waan garan karnaa oo iyadu markaa wax maaha la yidhaaho imaka marfuuc buu noqon ama ciqaab gaara uu camal acmaasha ka mid oo ama daaca ama macsiyaa saxaabigii uu sugu yidhaha sawaab mucayana ayaa camalkaas laga heli ama ciqaab mucayana camalkaas kaba imanaysa waata iyadoo aan dee ijtihaad kuba iman karin umuuraha soo socdee malaaxim iyo fitantaa iyo waxyaaluhu kaba warramay oo qeyb ah oo dee in waxa weeyaanuun tawqiif meesha jira mooye ruuxna aanu ogaan karin bal umuuraha caynkaasa hadduu ninkuu saxaabigan yahay kutubtii hore nin macrifo u lahaa sida qolooyinkii kasoo islaamay ahlulkitaab sida cabdullaahi ibnu salaam oo kale ama iyaga dadkaa wax ka qaatay uu yahay dee meel loo tiiriyaa la helayaayo iyada markaa rafci looma sugayo ee marka aanay taasi jirin xadiidkii wuxuu iska yeelanayaa xukum rafci buu yeelanayaa misaalka uu inoo dhigtayna man ataa saaxiran aw caraafan faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam caraafku waa kan baadida iyo waxyaala iyo ama wixii laxaday idhaah waan sheegayaa wax baan sheegayaa adigu bal saaxirkuna waa dee kii sixir laba imaniyo kuwa kaa u taga ee qolooyinkaa dee u tagaba isagoo wax weydiinaya nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey waaba kaba kufriyey kolley halkani ma aha isagoo yidhi dee in saaxirka loo tagaa waa xaaraam caraafka in loo tagaa waa xaaraamun arrintani la mid maaha ee waaba kanoo kufrigu u sugay ruuxaas oo kale ibnu mascuudna kalaamkii weeye sidaa dee aymo kala duwanya xadiiska ay u wariyeen siaan sheegayana dee kolley haysami iyo markaa saaxibu tarkiib ama mundiri iyo asaanidiisa waabay xoogeeyeen haddaba bal markaa tan oo kale ibnu mascuudna nin dee raggaa wax ka qaatay ahlulkitaab ama bal markaa taas ma aha dee markaa xaakim iyo isagoo misaalkan soo qaatay iyo amsilo kale ayaa waxay leeyihin waa xadiidkani waa xadiid marfuucoo xagga xukumka yahay bal taas weeye wuxuu labada bayd inooguba sheegay laqodan ku laameeyaa wuxuu uhi wamaa wixii ama taa yimi ee ka yimaada weeye can saaxibin saxaabi asxaabtii rasuulka kamida ka yimaada kolley qeydkaasna waan raacinaynaayo saxaabigaasi inaanu kutubtii horena macrifo u lahayn inaanu bal dee waxa weeyaan iyagana dee nahadiyo goor waxyaala sidaasa kaba wariye ahayn oo kale taas oo sida dee cabdullaahi bnu camrin oo kale maalintii yarmuuk baa la yidhi suxuf kala duwan oo kuwaasa ayuu helay kolkol buu iyagana wax kaba sheegi jiray ilaa ay dhacday sida dee kutubta qaarkood inooguma sugan bacdigood inay odhanayeen bal dee waxa weyaan xadisnaa can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam walaa tuxadisnaa can suxufik rasuulka ilaahay noogaba waran oo suxuftaadii iyada taa waxba hanooga sheegin oo bal markaa taas oo kale dee waxyaalo kale loo tiirin karaa ee markaanay arrintu taa ahayn saxaabigu xaalkiisu taa yahay waxaan ka yimina uu yahay baxaysu meelo laa yuqaalu aan la odhanahayn ra'yan ra'yi ahaan macnaa waa laa yuqaalu aan la odhanahayn oo ra'yan min jihati ra'yi waa xag ra'yi waa xag ijtihaad aanu waxani wax lagu odhan karo oo inta lagu ogaado ijtihaad dee sida umuurahan istinbaadka oo kaliya waxay ku tacalluqsan markaa ruuxu dee waxaan hadalkiisan asalkiisuba uu yahay iyo wuxuu ictimaadsanaya ijtihaadkii arrintu aanay ahayn oo uu yahay sida dee waxyaalaha aan soo sheegnay oo kale uu bal kaba mid yahay laa yuqaalu ra'yan xukmuhu kaa xukumkiisa alrafcu waa marfuucnimo oo facl bimacnaa mafcuul weeye waa xukumkiisu waa inuu marfuuc yahay oo kaas bal xukumkiisu marfuucay marka calaa maa qaala waa dee jaryan ama binaan calaa maa qaala iyadoo hadalkeenaasa aan ku salaynayno si uu ku yidhi fi lmaxsuuli kitaabka maxsuul laydhaah uu kuba yidhin kaday maxsuul ha u tiiriya halkan dee ayma kaba mudan tiirinta oo sidaa dee ibnu cabdilberi iyo keyrkoodba waxa weeye waa arrin waa qowlkood weeye waxyaalaha ay yidhaaheen oo malaa iyagaaba kaga mudnaa in loo tiiriyo maxsuulkuna waa kitaab usuulu fiqhi ah waxaana le maalintii dhaweyd ee casharka inoogu dambaysayna waa intan aan ku soo jirnay umuurahan ine waayo usuuliyiin iyo muxadisiinba waxay ka wada hadlaan waan soo aragnayo beyt baan soo aragnay lakin jacala marfuucan alxaakimu waraasiyu ibn اlkhadiibi wahuwa lqawiy wahuwa alqawiy oo ibn اlkhadiibka aynu soo maray waa fakhrudiin الraasi sheekhan la yidhaaho kitaabkan tafsiirka ee ballaadhan ama badanna leh bal markaasna leh kutubta dee usuulka iyo kuwo kalaam iyo waxyaalo kala duwanna leh kitaabkiisan maxsuulna kolley kutubtan usuulka waxa weeyaan dariiqada mutakalimiinta ay idhaahaan bal dee tan ama waxa weeyaan shaaficiyada hadlay barhkooda kaba cabireene ku alifan kuwooda ugu waasacsan ayaabuu kaba mid yahay kolley kitaabkana malaa dabcad kala duwan waa la madbaceeye kolley dabcada ugu rontan daahir jaabir caloan adigu uu taxqiiqeeda leeyahay lixdan mujalad lagu madbaceeyey baa kitaabka ugu mudan waxaana kolley iyaduna madbacaysan sharax uu leeyahay qaraafi oo isaga uu kitaabkan ku sharxay oo lagu magacaabo nafaa-is alusuul oo isaguna kolley sanadaba madbacaysnaayo isagu sagaal mujalad kuba madbacaysan oo qaraafi baale kitaabkanna waa kuba sharxay tanqiixa qaraafina kolley isaga ayuu ikhtisaaruyo iyo dee bal kuwa kolley kutub kala duwanba maxsuulkaa dabadii markii yimi markuu misaalkan isagu la yimi kitaabkiisa macrifatu culumi alxadiid naxw man ataaba weeye xadiidkaas ibnu mascuud xadiidkii ah falxaakimu xaakim asbata waa sugay alrafca rafci buu u sugay lihaada xadiidkan oo kan aan marka ahayno inuu marfuuc yahay buu sugayo bal taasina waa farcan halkaa ku dhaafayno wamaa rawaahu can abi hurayrati muxamadu wacanhu ahlu lbasrati karara qaala bacdu falkhadiibu rawaa bihi rafca wadaa cajiibu wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo farcii noogu dambeeyey furuucdii toddobada ahayd ah wamaa wixii rawaahu uu wariyo oo uu ka wariyo can abi hurayrata kolley abi hurayratii waxaan u aqriyaynay wasanka daraaddii baan u aqriyaynay halkan waxa weeye waa can abi hurayrata abi hurayre uu ka wariyo muxamadun moxamed ibnu sirin wacanhu ay warawaa uu wariyo oo canhu can muxamedin muxamedna ay ka wariyaan ahlulbasrati reer basra dee reer basra o dhan maahe waa qolooyinkii reer basre isaga wax ka warin jiray uun saa ayuub iyo xamaad iyo raggii amtaashooda laba lahaa haddaba taas wakarara se ii taallaa hadee inoo wada taallaa cibaarada wowgan wakarara meesha ay taallo weeye kollayna sakhaawi kitaabkiisa uu ku sharxay kitaabkan ee fatxulmuqiis la yidhaah waana magaca kale kolley kitaabkeenasan markii horeba soo sheegnay sharaxan ciraaqi magacaa lama yidhaayo waa lagu madbaceeyey un iyada waxaa taalaysan inoo taalo wowgan oh wakarara walood moodo shadriga ama wasan ahaan wowgu inuu yar dee ku keenayo hakan yar adugu bal markaas ama iyada waxa weeyaan sharaxa uu zakariyul ansaari leeyahay ee uu kitaabkan isaguna ku sharxay fatxulbaaqi la yidhaaho matni aada loo taxqiijiyo nusqooyin ka badan lix oo dee kuwii matniga ahaa lagu dabdiyo lagu taxaqiijiyo baryahan indhaama dhawaana sooba baxay oo maktabad daarulminhaaj la yidhaah ay madbacaysay oo matnigii oo adigu aada u muxaqaqa waayo nusqooyin lix ka badan baa lagu dabdiyey lagu soo taxqiijiyo waa matni muxaqaqa iyaga waxaa ku sugnayd iyadoon wawi jirin oo la yidhaaho karara qaala bacdu falkhadiibu marka wasan ahaan waxaad moodaa taasi inay tahay oo wowgoo la gooyo laakiin wowgu waa maqsuud kolley nusqadeedna waaba taallaa kuwa kalena macnuhu waa taasoo hadalku hadalkii hore ayuunbuu weli la socdaa ku cadfan yahay haddaba wixii uay ree abu hurayra uu ka wariyo moxamed ibnu sirin isagana dee ruwaadiisii reer basraad ay ka warinayaan iyo talaamiidiisii reer basraad karara wa karara uu celceliyo qaala qaalo uu celceliyo bacdu ay bacda dikri abi hurayrata laqood waa taase abi hurayre sheegidiisa dabadeed oo markuu isagoo abu hurayre gaadho uun dee qa laba qaalo uu la yimaado dee qaalada horena waa abu hurayra qaalada labaadna faacilkeedii maba joogo lamaba sheegin wax intaa ka badan oo aw raaciye aanu jirina xadiidku markaa matnigii lasoo naqliyo karara uu celceliyo wa karara uu celceliyo markaas muxamedba qaala lafdiga qaalo uu celceliyo ou laba goor qaalo sheego bacdu bacda dikri abi hurayrata abi hurayre intii la xusay ee la sheegay dabadeed falkhadiibu khadiibkii axmed ibnu cali khadiib imaamkaasi rabaa waa wariyey oo kollay dee isagu muu hayn isagoo xaggiise imaam ka horreeyo muusa bnu haaruun ilxamaal la yidhaaho ayuu hadalka ka soo naqliyo saasuu imika rawa uga cabiray rawa waa wariyey kaa isagoo dee muuse hasuu kaba wariyey bihi ay fi aati bima dukir waa waxa sidaa ku yimi oo waxa sidaa ku yimi sidaas waa maxay sida bihidan waa hal san au noo soo sheego marka abu hurayre lasoo gaadho dabadeed iyadoon cani nabiyi iyo samictu rasuul allahi iyo qaala rasuullahi waxba la odhan qaala qaala uun ay taalo laba qaalo isku xigta un ay taalo waa ka waxay sidaa ku yimi wuxuu kuba wariyey oo uu dee muuse bnu haaruun kaba soo naqliyey alrafca koryeel xadiidkaasi inuu yahay xadiid marfuuca taas ayuu waxa weeye soo naqliyey wadaakaasna in kaa gaar ahaantiisa rafci loo sugo oo wixii uu maxamed uu abi hurayre ka warinayay intaa kaa gaar ahaanuun laga soo qaato oo kaasun rafciga loo sugaana cajiibu wax la yaabla weeye oo halkan oo la qariibsado maxaa iminka halkani ay tahay waxa dhacda saxiixana way dhacday khaarijana saxiixna way dhacdaye axaadiistee kollay abi hurayre lagaba warinayay oo dee moxamed ibnu siriinna kaba sii warinayay oo laba qaaloo israacay ay dhaceenba laba qaaloo israacay kollay amsilana xagga hoose way noo taallaa adigu horta bal misaal iyagoo uu noo soo dhigtay ama amsila wax ka badan baa taallaa oo bal masalan xadiidkaa saxiixa kuba sugan oo iyada bal markaasna ayubu sakhtiyaani moxamed ibnu siriin uu ka warin moxamedna abi hurayra can abi hurayrata qaala qaala aslamu wa gifaarun wa shay-un min musaynata bal markaa xadiidkaas xadiidkiisa kole waa xadiisna ilaahay rasuulka ilaahay qolooyin carbeed oo islaamnimada u degdegay oo marka horena carab dhexdeeda dadkii qabiilooyinkooda dee aada loo weyneyn jiray ama laadheero lagu tiri jiray aan ahayn uu rasuulku sheegay kuwa islaamnimo u degdegay inay ka mudan yihin ay ka khayr badan yihin qolayno kale oo dee magac lahaa qabiiladu ahaan iyagu marka la eego fi ljaahiliya oo si asad iyo tamiim iyo hawaasin iyo khadafaan iyo iyagu islaamka ee kadib dhacay oon hore u islaamin bal kasoo horjeedo laba dagaalamayeen haddaba xadiidka maxaa kuba yimi can abi hurayrata qaala qaala taas baaba yimi kolleyna bukhaari saasaaba dhacday walow riwaayo muslim oo ayugun riwaayadii ahayd waxba ay halkan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam taalay haddaba bal markaa taas oo kale oo qaaladaa marka abu hurayre lasoo gaadho la celcelin iyadoon la sheegahayn dee bal masalan qaalada dambe faacilkeedii dhab ahaana waa rasuulka ilaahay markaa qaalada dambe faacilkeedu aan laba sheegayn oon la hadal qaadahayn ee matnigii xadiidkaun lasoo naqlinayo iyada taasna waa wax marfuuca oo xadiidkaasi wuxuu leeyahay yaan laba qaade aynaan halkan rasuulkii ilaahay aan loo wax u isnaadinayo sariixa aanu inooguma sugnaanin be waa xadiis marfuuca taasna sidaasuu yidhi bal markaa imika horta taasi waa hadalka meesha inooguma sugan khadiibna waxaan idhi waa wariyey oo hadalkan muusa bnu haaruun xamaal baa wuxuu kaba wariyey idaa qaala xamaad ibnu zaydin walbasriyuuna qaala qaala fa huwa marfuucun hadalkaasi horta muuse kaba wariyey iyadoon maxamed ibnu siriin marka aanu isagu sheegin waana sharax shaarixa soo naqliyey haddii xamaad ibnu zayd iyo qorooyinkii kale reer basra ay yidhaahaan markay saxaabiga dabadi ama abi hureyre qaala qaala waa xadiis marfuuca marka khadiid baa sheekhiisii barqaani haddii ba'da la kasriyo ama la damyona dhib ma lahabe ayaa wuxuu ku yidhi waxaa laga filayaa inuu u jeedo muuse hadalkan axaadiista ibnu siriinun ibnu siriin gaar ahaantiisa markuu ka warinayo isagu markaa haddamuu khaas yeelin abi hureyro isag uri taas baa laga maarmaanaya in isagun uga jeedo oo bal markaa in kolley bal horta taas bay hay cibaaradan waddo cajiibuna dee waa inoo dhigtay ciraaqi waxaaba loo u raaciyey oo imaka muu sharxan wuxuu waddaa cajiibu uga jeedo sharaxiisana imaka inooguma sugna laakiin sa bal markaa waxa weeye kolleyna waa hadal sakhaawi iyo markaa fatxubaaq ama sakariya lansaari labadoodaba kuba sugan waddaa cajiibuda waxay kuba fasireen تkصiص الحكم بالرفع فيma yأتي عن بن الsيrين من رواaيaة أهل البصرة waxa weeye بتkريir قاalo oo مaعnaa xukمkan oo lagu khaas yeelo waxaa iبن الsيrين kaba yimi ee reer bصrana weliba riwaayadooda marka qaalo la celceliyo saade imaka muse iبن haarun yeelay ayaa wax la yaablaa sababta ay taasi cajiib u tahay ama غarيib u tahay ibnu siriin baa waxaa laga soo naqliyey inuu yihi wax kastoon abu hureyre ka sheegay xadiis marfuucan bu bimacnaa wax hadalkiisa oo isaga ku taagan ama qiso kalea ama xikaayo kalea kamabaan warin wuxuu isaga hadalkiisu ahaaba wixii aan bal maalan bikulli shayin xadatu can abi hureyrata fahuwa marfuucun isagoo ama markaa qaalo ha yidhaaho oo qaalo ha celceliyo ama yaanu celcelin oo qaalo keliya haba yidhaaho ama wixii uu abu hureyre kaba wariyeyba isagu wuxuu sheegay inuu marfuuc yahay marka khaaskalkan la khaas yeelay ee xukumkii rafciga lagu khaas yeelay wixii reer basre ay ka wariyaan ibnu siriin maaha ibnu siriin guud ahaan wixii laga wariyo reer basre ibnu siriin kaba wariyaan welibana arrintu ay noqoto qaalo la celceliyaa rafcigii leh marka halkaa waxyaalo kale oo dee hadalkiisani keenaya inay marfuuc yihiin baa kaba baxaye taas ba ah tayadu cajiibka waa nusa dee zakariya alansaari iyo in markaas sakhaawiyo ay inoogu sharxeen cibaaradan saaxibkii hadalkan lahaa yaanu isagu waxba tan kaba sheegin be bal intaa weeye intanaan oo wuxuu uhi wamaa wixii rawaahu uu wariyo oo can abi hurayrata abi hureyre uu kaba wariyo muxamedun muxamed uu kaba wariyo wa canhu ay warawaa uu wariyo oo canhu can muxamedin muxamed ibnu siriinna ahlulbasrati sida ayuub iyo axmed ibnu zayd iyo raggii lahaa ee asxaabtiisa ahaa wa karara uu celceliyana markaa muxamed qaalo uu celceliyo oo lafdiga qaalo laba goor uu sheego bacdu bacda dikri abi hureyrata abi hureyre intii uu sheegay ee uu hadal qaaday dabadeed falkhadiibu khadiib rabaa waa wariyey oo muusa bnu haaruun alxamaad buu kaba wariyey bihi ay fi laati bilaati fi ma dukir saa aynu soo sheegnay wixii ku yimi oo ah maxamed oo ka warinaya abu hureyre oo qaala markuu isagii sheegay dabadeed qaalo celceliyey taas alrafca marfuucnimo kaasi waa marfuuc buu yidhi wadaakaasna cajiibo wax cajiiba weeyo de bal kolley waan wada sharaxnay xagga hoose in haamishka koowaad iyo haamishka saddexaad haamishka koowaad isaga wuxuu ku tacalluqsan yahay labadii bayd ee hore ee wama ataa can saaxibin baxaysu laa oo wain kaana laa yuqaalu milu min jihati ra'yi falacala bacda dalika samicahu hadalkan uu haamishka u teliyun baan leeyahay waa hadalka sharaxaba inooguma sugan dee ma garan karo sheekhu markaa nusqadii ninkan muxaqiqa ah waxa weeya nusqadii uu haystay inaanu intaasi ay kaba dhacnayd walow imaka ti dee tiisi uu madbaceeyey ay tahay iyo in kale wax haamish laga soo qaadaa ma jirto waa hadal marka horeba ciraaqa hadalkii ah oo haamish nusko kale aan kuba sugnayn imaka hadalkan inooguma sugan haamishka saddexaadna oo tan imaka aan hayna maxamed ibnu siriinna waxaa ii taala kaana bnu siriina cabdan lianas bni malikin kaatabahu calaa cishriina alfan faaddaha wacataq ina siriin wuxuu ahaa addoon uu leeyahay anas ibni malik kolley lafdiga ibni waa khada madbacadeed ama haddii dee sahwi ama sabqu qalam wax kasta haba noqotee ina siriin umuu ahayn cabdi anas ibnu malik moxamed ee siriin ba ahaa addoon uu lahaa isagu markii dambena uu kitaabeeyey dee waxa weeyaan taas baa adigu oo markaa cidan cabdiga u ahayd anas mukaatabada ama kitaabay uu kitaabeeyey labaatankaa kun oo weliba intu de ma markiiba keenu kaba aqoona cumar uu kuba qasbay waxa weeye wuxuu ahaa waa aabihii sirin dee isagaani markaa hadalkiisa dambe wa kana lahu awlaadu sita kulluhum nujaba muxadisuun waxa weeye maaha ibnu sirin waa aabihii sirin kolley dee dadkuna way badnaayeen uu lahaaye waa intii ruwaada ahayd ee iyaguba markaa axaadiis warisay sadee imaamkan baa ugu mashhuursan iyo gabadha xabse la yidhaaho rag kale oo iyaguna ruwaad oo ilaa lixda ama toddobada gaadhaya marka labadooda lagu daraano way jiraan xaasilku waxa wey laftigaa ibni meesha ma taalla weeye haddii de adigu waa markaa khadaun bal halkaa waxaan kaga baxaynaa furuucda uu sheekhu inoogu khatimay mawquufkii iyo marfuucii iyo waxyaalihii horeynu soo marnay taas ayaan kaga baxaynaa imanka halkana almursalu mursalkii hada mabxahu mabxaskiisii ayaa kan ah marka mursalkii ayaa wuxuu sheekhu isagoo inoo tacriifinaya marfuucu taabicin taabici wixii uu kor yeelay cala lmashhuuri waa dee qowlka iyagu mashhuurka ee khaasatan ahla xadiidka agtooda mashhuurka ku ah mursalun mursal weey oo xadiidka nin taabiciga kor yeela ama taabici yar ha noqdo ama taabici weyn haba noqdee markan eegno sida mashhuurka ah culamaaulxadiis agtooda ama jumhuurtooda ay kuba tegeen waa mursal baa kaa laydha aw amase qayidhu waxaad ku qaydaa adigu tacriifka bilkabiiri taabici weyn oo markaa maxaa tidhaahaaba waa waxa weeyaan marfuucu taabicin kabiirin badhe taabici weyn oo taabiciintii waaweyneyd ka midi wixii uu yarsaaliyo wixii uu kor yeelo rasuulka ilaahay u kor yeelo aanu sheegin waasidadii u dhaxaysay aanu sheegin waxaa la odhanayaa mursal iyada marka haddii qeydkaa lala yimaado waxa baxaya taabici yari wixii uu rafciyey taabiciga yar iyo taabiciga weynna waxay ku kala tacriifiyaan taabiciga weyni waxa weeye ka had iyo goor ama culimadiisan iyo sheekhyadan uu wax ka qaatay uu ka warinayo ay asxaabtii rasuulka u badan yihin macnaa dad badan oo asxaabtii rasuulka kamiduu soo gaadhay cilmiga dadku ka bartay ee uu ka warinayana waxa u badan dee taabiciin kaleba ha ka wariye waxa u badan asxaabtii rasuulka saa dee saciid ibn lmusayib iyo qays ibn abi xaazim iyo dee calqamat ibnu qays iyo raggii lahaa bal markaas oo inta badan saxaabadii uun wax ka qaatay oo cilmigooda saxaabada kaba wariyey taabiciin kale hadday wax ka wariyaan wax koobayay amaa taabiciga yari waa ninka bal markana asxaabtii midhar kala kulmay ee saa daraaddeed sheekhyadiisii uu cilmiga kaba bartay ee wax ka warinayay ay u badan yihiin taabiciintii ka waaweynaa dabaqadii ka waaweyneed ee taabiciinta ahaa waa sida dee qataado oo kale iyo zuhri oo kale iyo waataan aragna anas ibni malik iyo way la kulmeen waxna way ka wariyaan bal marka haddana laakiin sheekhyadoodiiya u badan isaga bal zuhri oo kale dee raggii ka waaweynaaye fuqahadii madiine ahaa iyo dee keyrkood baa u badan qataado waatan xasan albasri iyo dee amsaashi uu kaba warinayo waa taabiciintii kasii waaweyneyd oo bal weliba raggaasi yani iyagana taabiciin kasii horeysayba ay jireen daba ragga iyagu inta badan riwaayadooda ay u badantahay taabiciin asxaabtii rasuulkana waxa ka wariyeen dee laakiin dadkay kala kulmeen baaba dad kooban ah oo halkan barhkood dee sana kaba cabireen mid iyo laba iyo walow zuhur iyo misaalku ilaa tobaneeyiya uu laba kulmay raggaasna waxaa la yidhaahaa in waxa weeyaan taabiciinta yaryarayd bal markaa wuxuu noqonayaa tacriifkana taabicigaa weyn ee inta badan dee cidda uu tuuraya waa saxaabi markaa isagu ciddan meesha uu ka saaray waa saxaabi oo inta badan sheekhadiisu saxaabadii bay kaba mid yihin wixii uu rafciyaa ah mursal markaa taabicigu hadduu yaryaho sheekhadiisa badankooda ay taabiciin kale ahaayeen oo meesha ay daahir tahay taabici kaleba inuu haddana kasii maqan yahay kaa munqadicin la yidhaha mooye mursal lama odhanayo waa qowl labaadkana aw amase saqdu raawi raawi dhicitaankiiba weeye minhu min sanadi sanadkiisa xadiidka uu kaba dhaco oo qowlka saddexaadna waxa weeye waa iyadoo raawi ruwaadiisii ka midi ama daraftii saxaabigu ku sugnaa ha noqdo ama dhexdii haba noqdo ama meel kasoo horeysa haba noqdee sanadkaa xadiidkaasi leeyahay uun raawi uu ka maqan yahay markaa mursalkan gaarka ah mucdalka iyo munqadica iyo waxyaalaha inoo dambeeya mucallaqan kasoo baxnay wixii oo dhan mursal waa la odhanayaa marka wuxuu yihi duu aqwaalin huwa markaa mursalkii duu aqwaalin aqwaal tacaduday oo saddexdan dee kuwa ugu badan ayiin walaa qoosh inta ay ka badnaan karto xaafid ibnu xajar ma tobaneeye waa uriyey kitaabkiisa nukadka bal markaas taas aqoolka uu saaxiibo weeye laakiin sheekhu wuxuu uhi wal awalu ka hore oo ah taabici wixii uu kor yeelo iyadoon taabicigaa la qaydin oon lagu qaydin ka weyn lagu qaydin alakharu ka isagu u badan weeye fi isticmaalin waa fi isticmaali ahlixadiid wada kaas baa u badan bal labadan bayd sheekhu raximah llahu tacaala horta abyaadii ama labadan bayd wuxuu inoogu sheegayba tacriifkii guud ahaan ee mursalka oo dee midi waa kii aynu kutubtii horeba kuma soo aragnay waa ki ugu horreysiyey oo mashhuurka kaba dhigay laba tacriif oo kalena imaka waan aragnaa kaa kale saddexa tacriifna laba iyadu waa taabiciintii un wixii ay kor yeeleen bay noqon ee midna waxa waa la idlaaqaya oo kol hadduu ninkani taabiciba yahay xataa saxaabadii mid keliyaha kama arko riwaayo sidaas yaanay asxaabtii ugama sugnaanin be wixii uu kor yeelay wuxun baa lagu xambaaraya ama dee laga dhigayaa inuu mursal yahay iyadoo dee ixtimaal taabici kale inuu ka wariyey kaasna mid kale kasii wariyay kolle ixtimaalku iska jiro midna waa in lagu qaydo taabiciye atbaacd taabiciintii waaweyneydu labadaasay karayiin ka saddexaadna waa kan fuqahada iyo usuuliyintaba tacriifkoodu yahay qolooyin muxadisiinta ka midana sida khadiib oo kale iyo ragga qaarkoodna ay iyaguna taa kuba socdeenba oo khadiib oo kale iyo ragga qaarkoodna taasay kuba socdeen walow dee kan asharkaa isticmaalkaba uu sheegay ee waa in la yidhaaho un waa sanadkiisa xadiiskii ay wax ka dhacaan oo markaa wuxuu noqonba ismicaama oo inoo shamlinaya sanad inqidaac dhammaantii oo sanadka kuba yimaada saa daraaddeed baa kutubta usuulka oo kale markay axaadiista qaybinayaan ee musnad iyo mursalun bay u qaybiyaanba marka wixii aan musnadka ahaynba waa mursalkii buu noqonayaa usuulkii waana fuqaha iyo usuuliyiinba iyaga tacriifkood bal saddexaa tacriif weeye waana saddexda meesha taal ka uguda markaa waxaanu leeyahay ka u badani waa xagga isticmaalka waa in taabiciga la idlaaqo dee waa muxadisiinta toodii xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha markuu kaa sheegayay hore marfuucu taabicin cala lmashhuur jumhuur lmuxadisiin horta qowlkoodu kaa weeye in la yidhaha taabicigu dee ninkuu doonaba haba noqdo mid yar iyo mid weynba wixii uu rafciyaa waa mursal markaasaa wuxuu raaciyaa walam ara taqyiidahu bilkabiiri sariixan cinda axad waa cibaaradii seeg kitaabkiisa nukad maan arag waxa weeyaan qaydid la qaydo oo taabi walow dee halkan ay meelahan inoo dhacday taabiciga weyn lagu qaydo iyadoo ay cad tahay sariix tahay axad dee raggii aimada aha kamida kamaan helin ibnu cabdilbar unbaa muqadimada tamhiidka qowm aanu magacaabin oo dee muxadisiintii kamida ayuu kaba soo naqliyay laakiin shaksi mucayana buu leeyahy oo aimadii kamida oo taa ku qaydaya anigu maan arag lakin dee hadal shaafici baa inoo socdo kaas iyo kana way kala duwan yihiin oo shaafici marka uu ka hadlayo mursalka waana inoo iman doontaaye mursalka kamaya ee xoogoobaya marka wax kale loo helo adkeeya ayaa wuxuu ku qayday mursalkii kibaaru taabiciin taasna macnaheedu may ahayn inaanu dee wixii taabiciga yari wariyey mursal ku magacaabahayne laakiin mursalka kamaya ee caadid marka loo helo xadiis la xujaysta noqonaya ee isagunimuu xujaysanayne ayuu ka dhigay mursalka kibaaru taabiciin isagoo sababtutaa u yidhina dee kitaabkiisa risaala oo kuma sheego bal marka hadalkaa shaaficina imaka hadalkan xaafid dee kama hor imaniyo sababtu waayo labay kala yihiinba isagu shaafici wuxuu ka hadlayun mursalkaa xoogoobi kara ee quwo marka wax ay kabaan dee xadiis xujo aan noqonaye bal taas ba weyn haddaba bal alawalu kal aktaru fi isticmaal dee xagga saqdu raawina nimanka fuqahada ah qowlkoodii weeye oo nawowi oo kale marka kitaabkiisa dee kutubtiisa mustalaxatan uu muxadisiinta horreysiiyo majmuuc oo kale intuu dee kaa isagu dee saqduraawi horreysiiye muqadimaadka majmuuca weeye ayaa wuxuu kaba cabira haddana wakhaalafana dee almuxadisuun cibaaro saasa waa weliba su kabcay waxana u khilaafsan halkan muxadisiintii oo iyagu dee ku ka dhigaya wixii taabici kor yeelo oo dee bacnaadsan waayo dee kale kitaab fiqigana waa joogay fuqahadu waa tay isticmaalayeen bal mursalkii horta kaas tacriifkiisi weeye xukumkiisii buu inoo sheegayaa kolley sharaxana way niyar eegan doontaan ciraaqi hadalkiisa ayay niyar eegan sababtuna waxa weeye markuu mutaabiciinta yaryar halkan uu yar dheereeyey uu ka hadlayay ibnu salaax ayaa wuxuu kusoo daray misaalkii ayuu ka dhigay ka-aan mid iyo laba iyo wax saasa uun mooye saxaabadii aan laba kulmin markaasuu kusoo daray zuhri amtiladii tiibuu deeto isagu yar ictiraad ahaan in ah saxaabadii mid iyo laba iyo bay kala kulmeen haddana zuhri oo kale uu leeyahay saxiix maaho zuhri dee dad toban ka badan ayuu laba kulmo uu xagga hoose bal markaas uu sharaxana kuba tiriyey oo kale walow laakiin dee taasi aanay ka saarahayn inuu noqdo haddana sikaaru taabiciin sababtuna sheekhadiisa badankoodu raggaha laba kulmo ee waxay yihiin waa waa taabiciintii ka waaweyneyduna bal adigu taas ba hadalka u yar dheerunba واxتج مالك kda نعmاn وtaaبichma bه وdاnbl wuxuu uhi sheekhu isagoo xukunkiisii inoo bilaabi واxtaja waa xujaystayoo mursalkii maalikun imaam malik baa xujaystay kadaa saas oo kale النucmaanu نucmaanna waa abu xaniife isaguna uu xujaystay وtaabicuhmaa kuwii iyaga raacayay ee iyaga taabiciintooda waa kuwii iyaga raacay asxaabtooda ahaa weeye ee ayaa iyaguna way xujaysteen bihi ay bilmursali mursalka wadaanuu waanay ku camal fadheen oo dee diin waa isagii axkaam kolood ay kaba qaataan oy ku dhaqmaan oy ugu dhaqmaan dee cibaadaadkoodii iyo acmaashoodii kaleba isagii ayay ka diin dhigteen oo ay ku camal faleen weeyaanoo daanu bacnaa dee waxay noqdeen yadiinuuna bihi way kuwa isaga ku dhaqmaya ku camal falayaan bal taa buu li waraddahu waxaa celiyey oo diiday jamaahiru nuqaadi kollay takfiif ahaan wasankaa keenay lafdigan jamaahire ya-dii la gooye asalku wuxuu aha jamaahiir buu ahaa waayo jamcu jumhuurin weeye haddaba jamaahiru nuqaadi asalkaa taasa waayo wasanka ayaa tan keenaye waa takfiifun laakiin wax kale maaha jamaahiru nuqaadi raggii nuqaada waa jamcu naaqidin ee xadiidka nuqaadiisii ay intoodii badnayd way celiyeen oo waxay ka dhigeen xadiis daciifa inuu yahay waxaanay u celiyeen liljahri waa jahriga laga jaahil yahay bisaaqidi kan dhacay waa fi lisnaadi min alisnaadi isnaadka kaba dhacay jahliga laga jaahil yahay ayay u celiyeen oo dee ruuxii lama garanayo imika meesha kaba maqnaa wasaaxibu tamhiidi tamhiid kitaabka la yidhaha sheekhii lahaa naqalahu waa naqliyayoo macnaa celintaas iyo radintaa inuu daciif yahay canhum can jamaahiri nuqaad ama can jamaacati alxadiisba dadka ahlu xadiiska ah ayuu kaba soo naqliyay saaxibu tamhiid wamuslimun muslimna asalahu asal buu ka dhigay macnaa asala raddahu weeye radintiisa la radeeyo ayuu asaleeyey uu asal kaba dhigay sadrlkitaabi waa fii sadri lkitaab kitaabkiisaon saxiixa ah bilowgiisa waa muqadimadiisa walow hadalkiisu dee khasmigiisii lisaankii uu ku soo arooriyey haddana wax ictiraada lama imanoo san bay isaga ugu tiiriyeen sadrlkitaabi asala bal sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu inoogu sheegayaa abiyaadan xukunkiisii ayuu inoogu sheegay bal markaa xagga xukunkuna kolley in bal waxa ay tahay uu yihi horta imaam malik waa xujaystay taas buu yihi oo dee madhabtiisa taaba weeyaan oo dee axaadiisan mursalka ayuu xujaystaa walow dee aimadii madhabka qaarkood ay qaydaan tan oo ay kuma qaydaan dee inuu yahay ninkan xadiidka irsaaliyey ruux dee ixtilaas leh oo ujeedadu nin kastaba aan wax ka warin ku daciif iyo ku siqaba aan wax kaba warin ee dadkaa dee siqada ama ahla sidqi walcadaala un wax kaba wariya kaa uu yahay ama haddaanu muxtaris ahayn oo cid kastaba uu kaba wariyo waxay dee saa ibnu soo naqliyeen baaji oo kale iyo ibnu cabdilbar iyo inaan cid mursalkiisa aqbalahayn bal kolley qayd waa jiraa ee imaam malik waa xujaystay waxaa kaloo xujaystay abu xaniifa iyo ciddii dee atbaacdooda ahayd asxaabtooda ahayd xagga madhabyada walow midhar ka baydhay labada madhaboodba malaa la helaya khaasatan maalikiyada laakiin bal horta iyagu way xujaysteen buuri axmed muuse hadal qaadin kolley dee shaaficina iyo axmedna markaa waa inay sada u soo dhigtay ay mursalka aanay aqbalin shaafici isaga waa dee macruuf oma aqbaliyo laakiin kule axmed laba riwaayaa meeshii jirta riwaayo iyada waxa weeye waa inuu isaguna dee bal xujaysto oo kollay abi da-uudiya baynu kuba soo maray halkii markuu kaba soo hadlayay taas oo kale waa markuu lahaa kuma daciifa xaytu laa yajid fi lbaabi gayrahu fadaka a marka fadaka cindah min ra'yin aqwa qaalahu ibnu mandah cibaadeydkiisaas oo kale inuu abi da-uud xadiiska daciifka hadduu baabkii wax kale ku waayo wariyo oo kale waana dee madhabtay kasoo naqliyeen sheekhiisi axmed oo kale oo ee daciifka xadiisku inuu ka mudan yahay aaraadii iyo ijtihaadaadkii dadkaba uu kaba mudan yahay markaanu khaasatan baabkii wax kale kuma sugnayn bal ixtijaaj waa laga soo naqliyey waana kollay qowlka inta badan markay halkan soo naqlinayaan ay badiyaan oo isagana qoom xaggan kale ayay raaciyeen malik iyo nucmaan iyo xataa suyuudi alfiyadiisii oo kale ayaa markaas oo kale uma alxujatu bihi ra-a alaimatu halaathatu taasu kaba cabira oo xujo in la xujaysto a'imadii saddexda ahayd waa shaafici marka dambe uu sheegayaa waa saddexdooda kale saasay iyagu arkeen oo markaasu yidhah waradduhu laqwa wa qowlu lakhari ka shaafici wa ahli cilmi lkhabar waa suyuudi alfiyadiisa laakiin maxaa jirta risaaladii uu abi daa-uud lahaayaynu barhkeedna soo aragnay risaaladaas baa waxaa kuma sugnaa abi daa-uud hadalkiisa oo ah in dee bal dadkii hore mursalka ay aqbalayeen oo aan la diidi jirin xataa jaa shaaficiya waa cibaaradiisi ilaa shaafici yimi markaasaa muxuu raaciyey watabicahu axmedu axmedna isagu raacay dee kollay axmedna nin aada macrifo ula weeye oo waaba tilmiidkiisii oo su-aalaad baabuu leeyahay uu isaga weydiiyo maanta madfuu madbuuca bal markaa in waxa weeye haddaba inuu axmedna ku raacay shaafici taas oo kale ayaa cibaaradiisu ahayd oo adu waa ra'yiga qowlka labaad kollayna waa qowlkan malaa meeshan imaka ee uu kuba socday ciraaq uu kuba socdayoo imaam axmed labada qowlba waa leeyahay waa lagaba soo naqliyey haddaba bal kuwaas way xujaysteen oo iyaga dee xadiidkii mursalka ahaa agtooda xujuu ku yahay walow qeydka aan sheegaya uu jiro kollay itlaaqan bal meesha dee aanu kollay idlaaqaysa ahayne qeyd qeydka aan sheegnay meesha uu jiro laakiin maxaa jira dadkii iyagu marka la eego muxadisiinta ah horta jamaacat alxadiid iyagu ama dee jamaahiir nuqaad waa tanuu ka cabirey xadiidkan way celiyeen shaaficina iyagu bal haddaanu xoogoobin sa inoo soo socota waa celinayaa isagana agtiisa xujo maaha sababta loo celiyeyna waa liljahli bisaaqdi fi isnaad o macnuu waxa weeye waxaynu soo maray xadiidka saxiixa iyo xasankaba aan ku soo maray in loo shardiyayo inuu sanadkiisu xidhiidho binaqli cadlin daabit ilfaadi cibaaradiisiiba haddaan ku laabano ruux cadaala ay u sugnaatoo daabidna ah inuu ku xidhiidho marka taasi waxay ka dhigan tahay markan xadiidkii sixo loo xukumayo ama xasannimo in la og yahay ruwaadiisan inay dee xukumkaasi ay u wada sugnaadeen cadaaliya dabbe ay u sugnaadeen bal taas xadiidkii haddii sanadkiisii wax ka dhacsan yahayna ninkan meesha ka maqan ma garanayno isagii lamaba garanayo kol haddaan la garanahayna cadaaladiisii ee xadiidka iyo dabdigii keenayay in xadiidka lagu aqbalo cidda wax ka wariyaaba waa siqaad hadduu leeyahay dee waxa weeyaan tawfiiq lmudham laa yakfi ruux mudham oo la magacaabo waxa dhici karta ruuxan hadduu magacaabo waxaanu kaba ogeyn lagaba ogaado oo iyadna kumaba filla bal jahligaa daraaddeed bay u celiyeen culimadu taas waana jamaahir nuqaadba baltaaba weeye intaasuu inoo sheegay ama beydka dambe waa qolooyinkii soo naqliyey in marka la eego ahlulcilmi bilakhbaar asalkoodi ama qowlkoodi ahayd aanay jirin irsaalka aan hayn aanu jirin haddaba wadaanu waanay ku dhaqmeene ku camal falayna diin baabay ka dhigteen dhen waraddahu waa celiyey xadiidkan mursalka ah jamaahiru nuqaadi raggii nuqaadda ahaa ee xufaadda ahaa weliba naqdigii ehelkiisa ahaa intoodii badnayd way celiyeen oo dee waa rag horo xataa saabiciintii saxaabadii in ka dambaysaan helayna dambe bal markaa markaan ruuxii la magacaabin waxweyn kaba joogsada sa ibnu cabaas oo kale qisadiisii maca busayr ibnu kacb iyo intii kaba dambaysayba ama qowlka ibnujariir yidhaaho mursalka waa la aqbalayay ilaa laga soo gaadhay labadii boqol madaxeedii oo markaa shaafici ubaabada ujeedada waa awal man radda iyadoo taasi kole waa kalaam nadar kuma sugan yahay oo rag badan oo dee bal waxa weye shucbo lahoo adigoo dhan dadkii madrasadiisii lahoo yaxya ibnu saciid iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi lahoo iyo rag kama horeeyo dee celintaasi markaa celiyeyna waa tira kole hadalka abi daa-uudna waa si uu kuba dhawaaye laakiin waa umuro nadar kuma sugan yahay wasaaxibu taliidi haddaba taliidkii lahaa saaxibkii lahaa saladuu kitaabku mashhuur yahu macruuf yahay ee uma baahnaba ruuxii lahaa in la yidhaaho hebel oo kale ee taliidkan uu sheegaya waa imaamkii ibnu cabdilbar kitaabkii santamiidna waa kitaabkan weyn ee waaseca ee aadna u nafciga badan ee ay kuma tiriyaan sida dahabi oo kalena afarta kitaab ee kutubta islaamka ugu heer sarreeya uguba mudan uu ka dhigo ama uu ku daro ee uu muwadac maalik kuba sharxay kitaab marka la eego si uu sheeku uu kuba alifay yar sucubo adag iyo cusri adag khaasatan dadkeenan oo kale iyo ay uguba sugan tahay oo kitaabkii dee muwadac maalik oo tartiibkan caadigaa lahaa isagoo abwaabtan fiqiga iyo taa ku tartiibsanaa ayuu sheekhu wuxuu sharxay laakiin wuxuu sharxayun axaadiista musnadka ayunbu axaadiista marfuucunbuu sharxayay ama isnaad hal ahaato ama mucalaq haba ahaatee adigu uu sharxayo laakiin wax kale oo kitaabka muwadaca kuba sugan oo hadaladiisii ah ama maalik fiqigiisii ah ama hadaladii saxaabo iyo taabiciin iyo waxaa iyada umuu dhowaanin oo muu sharxin kitaabka kitaabkaas haddaba markaa wuxuu ku tartiibiyey sheekhyadii maalik oo raggii sheekhyadii maalik ayuu ku tartiibiye xadiidkii koobaad waa xadiisadii shaqadii maaliki wixii hamse ka bilaabmayey ayuu horeysiiyey ilaa uu ku khatimay wixii dee ka bilaabmayo markaa kitaabku wuxuu isu rogay kitaab musnada ayuu isu rogay axaadiistina aanay islahayn abwaab kala duwan laakiin dee xadiiska markaa uu yimaado halkiisii hadday noqoto horta xadiis ahaan sanadkiisiiyo wixii ku tacalluqsanaa iyo wixii shawaahid lahaa waa sharxaya fiqi ahaan si fiican oo basisan buu u sharxaya waa kitaab adigu aada u qayima kallay dabacaadkii ugu horreeyey maqrib oo waliba boqorkooda uu lahaa infaaqiisa lahaa mana fiicno dabacaadka kallay taxqiiqeeda iyo taxqiiqooda walow ragga ka qayb galay baan dee iswada aqoon ahaynsa muuqata oo dee mujaladaadka qaarkood ragga dabcadna umay fiicnayn waa lix iyo labaatan mujalado laba ay faaris tahay wala dee animaka ay suuqada aan kuba aragno dabacaad kala duwan oo dib kitaabkii loo tartiibiyey oo abwaabtii lagu tartiibiyey iyo isagoo sidii uno laakiin dabcad fiican lagu madbaceeyey oo mujaladaadkuna intii ka yariyiin dabcadna ay kaba qurux badan tahay taas lama helayo markaa tamiidku sheegayaa kaa weeye kallay kitaab labaad iyo kitaab saddexaadna kitaabka waa ku sharxo tamiidkan wuxuu taqasi kitaab laydhaa u malayn maayo in la madbaceeyo ayuu ikhtisaar ugaba dhigay kitaab labaad baa jiro isna istidkaar laydhaha oo dabcada qalcashi soddon mujalad ay ku madbacaysan tahay oo dee kolley haddii laisku celiyo maraa dhowr iyo tobanuun isu iman lahaa qalcashi ninka la yidhaha cabdilmucdin iyada kaa muxuu ku sharxay kitaabka o dhan buu sharxayay sidiisa u sharxayay xadiiska musnadka waa sharxay xadiiskii hadalkii maalik waa sharxayay aqoontii saxaabada iyo taabiciinto dee waaba tanu kaba cabireen istidkaaro dee waa madaahib culamaa ilamsaaro culimadii kale oo dhanna fiqigoodii waa soo dhiganayo waa kitaab isaguna aada u qayimo labadaa kitaabbu kuwada sharxay bal kitaabkaa saddexaad markaynu iskaba dayno oo kitaabkaa kalena waa istidkaar in badanna istidkaar dhexdiisa axaadiista si hadalkeeda badan wuxuu u celiyaa tamiidkan buu u exaaleeya bal haddaba saaxibu tamiid ayaa wuxuu leeyahy intaanu kitaabka bilaabin muqadimo mustalaxa oo umuurow kaba hadlay muqadimadaas baa walow dee madhabta maalik iyo xagga mursalka iyo waxyaalado dhan oo ku tacalluqsan uu sheego oo haddaba intaa horteed ayaa markuu xagga kaba hadlayay celintiisa ayuu halkan san uu kaba dhigtay xakaa ibnu cabdilbar fi muqadimati tamiid can jamaacati min asxaabi alxadiid macnaa wuxuu ka soo naqliyey radintan koox asxaab alxadiidka amida cibaaradani waxay keenaysaaba dee halkan waradahu jamaahiru nuqaad oo jumhuurtooda inay celiyeen wax ka yar duwanoo jamaaco koox asxaabulxadiid kamida ayuu kasoo naqliya waa koo xun oo marka hadalkan iyo samaba laha wixii qowlkiisa loo soo daliishaday be laakiin maanta nuskadan haysto kitaabka waxaa cibaaradiisa uu kusoo naqliyey u ahaa laftigan minimay ol waa cibaarada iminka tamiid waa nuskan haysta waa nuskada anigu maqrib baan haystaa marka maxay laftigu ahaa jamaacati asxaabi alxadiid waana ta hadalkana waafaqaya matniga xadiidka asxaabtiisa jamaacadoodiiba waa jamaacadii asxaabu alxadiid ayaa qowlkaas qaba waa si isaga uu soo dhigtay ee laftigan min baa wuxuu yar bedelayaaba hadalkii u ka dhigaya koox asxaabu alxadiid kaa midi inay bal markaa ridintan leedahay haddaba wa saaxibu tanhiidi tanhiidka kitaabkaa la yidhaaho saaxibkiisi waana kitaabka haddii aan leenahay dahabi siyarkiis markuu tarjamada ibnu cabdilbar joogo ayuu taas oo kale kollay saddexa kitaabay kaleu raaciyay midna waa sunanta bayhaqiyo weyn sunan albayhaqi alkubra isaguna uu taadiidkeedaba leeyahay almuhadab alkabiir oo ay madbaceeyeen imaka oo dahabi leeyahay toban mujalad iyo labada kitaab oo ah muqniga ibnu qudaame iyo maxallaha ibnu xajm afartaas buu adugu bal dhigtay wasaaxibu tamhiidi canhu naqala wa muslimun muslimna asfalahu asfalahu macnaa wuxuu asal ka yaha asal waa asfala radda wey celintaa la celiyo ee dadka ahlu xadiidkii aanay aqbalahayn buu asal kaba dhigay asalkooda ka dhigay sadra kitaabi kulli midculkhaasidaan bay iskaga nusman tahay waa fii sadri kitaab kitaabka dhexdii adoodiisa waa kitaabkan saxiixa oo waxay cibaaradiisa waa ka soo dhigtee almursalu fii asli qowlina wa qowli ahli lcilmi bilakhbaari laysa bixujatin kollayna bal hadalka uu sii raaciyo cilaaqay eegta sababtuna hadalkan ninkan ay masaladu mucancanka uu kula doodayey ayuu dee bal waxyaalihii uu xujaysanaya wax kamida isagoo carabkiisa ku soo aroorinaya ayuu yihi haddii aad saa tidhaahid laakiin kala doono ictiraab dambe laba iman waayo ninka kale carabkiisay ahayd ama wuxuu lahaa xujay kuu noqon kartaaba ama haddaa kaa xujaysata uu lahaa tinkan uu jawaabina umuurihii kalu kaba jawaabo taas bay data culimadu uga tiiriyeen qowlkan muslim ugu tiiriyeen waayo qowlku ninka kale khasmiga ah carabkiisa ama wuxuu xujaysan kari lahaa oo uu sheegaya ayuun baabay ahayde se kol haddaanu bushin kol haddaanu redin waa inuu qowlkiisi yahay oo saasay uguma tiiriyeen waana hadal haddaba taa ku tacalluqsan buu sii yar wadaa ee eetawe wamuslimu sadra kitaabi asalaam bal haddaba halkaa markan ku dhaafno mursalkii xoogoobayu halkan inoogu sheegay abyaadan oo wuxuu ihi sheekhu laakin laakiin idaa saxa kollay hadalaas lahaa yar qabana faa'iidada uu dhigtay lana xadiisun mursal maca kowni raawi sheekhanaanu waa aqoon saasa unaba dhihi dee inuu culamaa lasar kamid ahaa un mooye maxamed rabiic la yidhaaho oo walow aan filayaa dee waqtiyadii igu horeystay waa dee walow waqti aada hore ahayd darasadun sano horta delifaalixiinta oo kale iyo isaga maanfariya dabacadkiisii hore kuma qornaa oo markaa madbacadiisa lahaa haddaba wuxuu leeyahay faa-iduu dhigtay ah xadiis mursalaan leenahay iyadoo raawigiisu haddana rasuulkii ilaahay kaba maqlay misaalkiina wuxuu kaba dhigtay hadduu raawigu nebiga laba kulmo isagoo gaala uu xadiis kaba maqlo xaaladaas oo deeta soo islaamo rasuulka ilaahay markuu dhinto dabadeed oo isagii laga wariyo xadiidku mursal buu noqonayaa isagiina saxuuna kolley hadalkana waa hadal khalal weyn iyo takhliid uu ku sugan yahay oo kale oo masalo kolxaata laqzi ahaana ay usoo naqliyaan oo xadiis mawsuul oo haddana taabici warinaya ay kolhol yidhaahaan waana masalo xaafibnu xajar uu kaba hadlo oo tacriifkaa horena ictiraab ahaan walow hazaliyana markii hore wax kasoo yar naqliyey uu soo dhigto tacriifka hore ah waa taabici wuxuu kor yeelo un oo uu leeyahay qeyd in la raaciyaa mudan oo waa ictiraadka halkan ay dhigtaanna sakaawi oo kale iyo sakariya alansaari oo kale iyo suyuudi tadriirkiisa iyo ee kutubtaa kala duwani masale ay taalo masaladna waxa weeyaan dee kaleyna waa muslimka imaam axmed misaal kuba sugan tanuuka nin la yidhaahe hadday dhacdo nin isagoo islaamin rasuulka ilaahay inuu la kulmo oo uu wax ka maqlo dabadeedna markuu rasuulka ilaahay wafaaday dabadeed soo islaamo horta ninkaasi saxaabi maaha waa taabic araggaa horena dee shardigii ahaa inuu muslim yahay baa meeshii jirin laakiin wixi uu ka maqlay rasuulkii ilaahay uu ka maqlay mursal laguma xukumayo markaas ee waxaa la odhanaya waa xadiis mawsuula ama mutasila sababtuna waxa weeye waxaan u tegi doono kutubtii horena aan kusoo maro markan xadiiska ruuxan la aga aqbalayo islaamnimo iyo baa loo shardiya ama cadaala loo shardiya cadaalad inay islaamnimo muslim baaliq caaqil farimnan fiskan khawar murmurada keenaysa laakiin san horeba usoo aragnay daaciskii kusoo aragnay marka sabdigaa la shardicaya waa marka uu ruuxu taxa'in adah marka uu xadiiskii dadka gaadhsiinayo ee marka hore uu xambaarayo looma shardiyo markaas saa daraaddeed gaalbahaada markaa hore kol hadduu markii dambe u islaamay wuxuu rasuulka ka maqlu xifdisnaa uu sheegayo xadiiskaasi isagoo ninkii taalici yahay ayuu xadiiskuna muttasil yahay markaa dee hadduu halkan hore lalama xadiisun muttasilun iyo waxa in cibaarada dambaan qabteene iyada hadalka khalal baa kuba sugan kollay kusaa midiin tilmaamayna waa waxay ku wada sugan tahay oo leeyi maxay abasuuda itifaaq buu soo naqliya xadiiskiisii isaguu muttasil yahay ayaanu saxaabah inuu xadiiskan mursala salahaan ma aha waxay dee markaas xaq maxajar baada doortaan marka la leeyahay marfuucu taabicin la leeyahaynu soo maray waxa roon qeyb in laguma daro dee waa wax in taabici kor yeelay maa rawaahu taabiciyu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam walam yasmachu minhu qeydkaa in la raaciyo oonu isagana kaba maqlin si meesii looga saaro hadduu isaga ka maqlay taabici haba ahaadee in xadiiskii mutasil lagaba dhigayo qeydka in lagu soo daro ayaaba mudan buu leeyahy si ictiraadka looga nabad gale laakiin tilmidkiisa sakhaawi baa idhaaha waxay kallay taa igu qaydi waayeen arrintan baa naadir ah waa misaal yar oo keliya waa naadir o nudradaa daraaddeed bay isagaba daayeen laakiin waa qeyd dee kallay maasuleeg oo bal markaa kallay hadalkan oo dhan iyada markaa wax takliid baa kuga sugan arrinkuna kullay saa uu sheegay maaha laakiin idaa saxa lanaa hadduu noo sugnaado makharajuhu xadiidka makaan bixitaankii waa hadalkii hore istidraag waa xadiidka waa daciif buu leeyahay waa la celinaya laakiin bal suuraan aqbara inuu inoo sheegaya laakiin idaa saxa hadduu sugnaado lana anaga makhrajuhu meeshan uu ka soo baxay uu inoo sugnaato macnaa waxa weeye inoo cadaato dee halkaa uu kaba yime uu kaba soo fulo macnaa duruqdan kale laguma warinayo itisaalkiisu inoo cadaado muxuu inoogu cadaanaya inoogu sugnaanaya fii musnadin xadiid musnad ah aw mursalin amase horta musnad oo ujeedadu xadiis kale oo musnada ama saxiix ha noqda ama xasan ama daciife ayaa xadiiskan mursalkii waxan uu ku yimi oo kale kuba yimi markaa kaasi wuxuu inoo cadaynaya mursalkani inuu jiro xadiiskiisani inuu jiro aw mursalin mursal uu inoogu cadaado mursalkaasoo yukhrijhu uu warinayo man shaksi laysa aan ahaanin yarwi mid warinayo can rijaali awali mursalkii hore raggiisii markaa kuwa mid ka warinaya aan ahayn naqbalhu idaadii buu ku jasmiyey oona kolkol daruuro shicir bay barkood ka dhigaan madhab kuufiyana weeye sida beedkaa uu dhiganayo waidaa tusibka musiibatun fasbir fasbir laha waidaa tusibka khasaasatun fataamali fatajamali kolleyna labada sadr waxaan filaya laba beyd bay kala ahayn waayo beydkaa dambe waidaa tusibka khasaasatan waxay ka dhigi jireen bilowgiisa meesha idaadun bay kuba kulmeene istagni maa agnaaka rabuka bilginaa waidaa tusibka khasaasatun fatajamali bal markaa adigu muhimku tajamal yaa idaadaa lagu tasmiyey waana madhab kuufiya ama daruuro shicir baaba imaka halkan haddaba tii buu sheegaya naqbalhu waan aqbalaynaa saas waan aqbalaynaa laakiin wuxu ui qultu waxaan idhi waxa odhanaya ciraaqi asheikhu sheekhi ibnu salaax lam yufasil masaladan muu kala bixin oo taa hore waxay ahayd bal musnadkii waan garanay mursalkan uu warinayo cid aan raggii hore kaba warin waxa weeyaan haddii xadiis mursala aan hayno oo mursal labaad oo macnihiisi ku yimi aan aragno laakiin mursalkaa labaad markaan tatabucnay nin keliya uun labada nin ay wax ka wada wariyaan iyada mid keliyan buu noqonaya oo imika isma xoogoobayaan laakiin ninka labaad ee mursalka ka warinayay ka hore sheekhyadiisi nin wax ka wariye maaha sheekho kaleu leeyahay isagana xadiiskii laakiin waa irsaaliye bal markaa mursal sidaasaba weeye waan aqbalaynaa laakiin wuxu uhi sheekhi lam yufasil masalada muu kala saarin oo wuxun baabuu yihi imaka halkan taabicigii wixii uu kor yeelay cala almashhuur buu dhistay hadduu xoogoobuu mursalkan ama musnadkan ku xoogoobana waa xoogoobaya un baabu idlaaqay laakiin wa shaaficiyu shaafici baanu hadalkiisa ka soo qaatay risaalo masalade shaafici qayyada waa qayday bilkibaari waa taabiciintii waaweyneyd buu kuwaa mursalkoodu xoogoobaya ku qayday waman rawaa waxaa kalu ku qayday wa biman rawaa dhahoba min ciddii iyagu wax ka warinaysa can istiqaati dadka lagu kalsooye abadan oo macnaa ninkan mursalka ah ee xadiiskiisii uu inoo xoogoobayeen aqbalaynaa had iyo goor nin ka wariyo un dadka siqaadka macnaa si isagu kaba cabire hadduu magacaabo ciddii uu xadfay dee nin la mas-uula ma magacaabayo nin marguubu cadwi oo la naco riwaayadiisa oo daciifa ma magacaabayo ee nin riwaayadiisa cadliga oo la aqbala ayunbuu magacaabaya hadduu ciddii u balfidayba magacaabo taas buu ku qayday waxaa kaluu ku qayday waman wabiman buu ku qayday idaa saaraka hadduu la wadaagsado ahlalxifdi dadkii xifdiga u ehelka ahaa uu la wadaagsado oo macnaa xadiis la wariyo dad kaloo xufaada oo rag xufaad oo xadiis warinayo xadiiskoodii oo kaleba wariyey waafaqahum waafaqayo aan khilaafayn si riwaayadiisi aynaan shuduud lagu xambaarin yajibu waafaqaya siay ku wariyeen ayuu ku warinaya markaa nin xifdila ayaan u aragnaa ilaa binaqsi lafdi lafdi nuqsaantii mooyaane oo ujeedadu hadduu iyagii khilaafo oo alfaado ay sheegeen uu kaba tago u nuqsaamiyo laakiin ziyaado aanay ahayn taas iyada dhib ma laha oo muwaafaqadiisii wax ma yeelayso kaas buu ku qaydo marka wuxuu leeyahay in adigu ibnu salaax waxaa roonayd inaanu odhan uun xadiidkaas mursalka ihi marka musnad kale aan u helo ama mursal kale aan u helaan iyada uu xoogoobayaa iyadoo aanu kala qaybdee shaafici hadalkiisna uu hadalkiisani asal waa hadal shaafici shaaficina quyuud kale uu kuba daray oo ah mursalka xoogoobaya inuu ku qayday taabiciintii waaweyneed mursalkoodii uu ku qayday uu kuna qayday ninka had iyo goor dee ciddan uu ka warinaya siqaadka ama ciddii hadduu magacaabo uu ridayey cid riwaayadooda la diido aan adigu bal magacaabahayn si aan uguba kalsoonaano uu kuna qayday dee nin xifdi laho dadkaa xufaada markuu la wadaagsado had iyo goor waafaqaya hadduu wax khilaafana lafdi uu nuqsaamiyo waxyaalaha tahay taas layd oo intani waa ziyaadaad ciraaqi la dheeriyaayo ibnu salaax tafsiir la-aantana waa ku busheeya u leeyahy inuu tafsiirkaa laqbeeyey laqbadeeda insha allahu tacaala markaa macnaheeda yar guud beri tafsiir laabi doonaa saan usiyartaamyeelo ujeedadiisaanu yarcodno allah subxana wa tacaala